wahgaaga dhegaystayaal weli v o a baad nagala socotaane markana ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada london noogu soo diyaariyay ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa qoraa muxyidiin xuseen ciid oo dhowaan soo bandhigay buug loogu magac daray godob iyo geeri kusoo dhowo barnaamijka marka hore ciid
waan ku dhowahay rudwan buuggan aad qortay waa buug mala awaal ah soomaalidana bugaag hore oo caan oo sheekooyin mala awaal ah laga qoray ayaa jira kan hadda aad adiga soo bandhigtay ee godob iyo geeri muxuu ku saabsan yahay buugga maxaase kugu dhaliyey
bismillahi raxmaan raxiim rudwan waad mahadsan tahay buugkan godob iyo geeri waxa uu uga duwan yahay bugaagta kale ama waxa igu dhaliyeyba laba arrimood bay noqonaysaa mid waxa weeye inaan ku soo bandhigo markii la isweydiiyo boqol iyo konton sano ama qarnigii sagaaliyo tobanaad dhammaadkiisa ama ka horba dhaqankii ama bulshadii noolayd noolayd ee soomaalidu maxay ahayd sawir nooce ah baa kuu soo baxaya maxay ahayd dhaqan ahaan maxay ahayd suugaan ahaan sideebay nabadooda colaada iyo samahaba uga shaqayn jireen sawir noocaasa baan waxaan rabaa inaan dadka u cesho aanan tusana oo dhallinyarada maanta iyo dadka iyaga waayeelkaa labadaba anfacaysa midda labaad sheekadu waxay ku qotontaa oo sheekada aan u doorto waxay tahay waa wiil toddoba facmade ah waa beel meel wada degan sida dhaqanka soomaalida horaa beeluhu beelbeel bay meel u wada degi jireen beel walbana waxay ka koobnayd intaasoo wax walboo noloshooda saameyn kula ama shiiq ha haato ama odayaal dhaqan ha ahaato ama dhallin ha haato ama deegaan ha ahaato xilligaa ma jirin sistamkan hadda dowladnimada ama magaalooyinka ama ma jirin waa koobnaayeen marka dhaqankaas iyo xusuusta inaad dadka dib ugu cesho waxay lumiyeen ama ay ilaaweenba baan ugu talagalay inay xasuustaan iyadoo suugaantooduna u dheer tahay waa gartay marka sheekadan maxay ku socotaa magacyo waxaan filayaa inaad samaysay laftirkooda mala awaalah oo aad sida wax u dhaceen iyo dadkii ay wax dhex mareen aad aada ugu talagashay marka ujeeddada iyo haddii sheekada dulucdeeda aada u gudubto sheekada dulucdeeda waxay waxay qusaysaa sida soomaalidu waayadan marka aan isweydiinayna waxyaabaha jira ama waxyaabihii hore waxay ku kala duwan yihiin oo kale beeshaas ayaa wax walba ka koobnayd oo sifo walba lahayd marka sheekadan dulucdeeda waxay fuulaysaa wiil toddoba toddoba facmade ah qoys noocaasa oo odaygiina uu ka dhimanayo hooyadoodna ay dhimanayso seebay u noolaan karaan deegaan aan markuu toddoba fac wiilku yahay keligiis baa wuxuu noqonayaa jilib reerka ka mid ah marka isagoona aan garbo kale aanan ku tiirsaneyn ma ku dhex noolaan karay beesha uu mase ma jireen damac isla beesha dhexdeeda oo wiilka laba gabdhood oo ka yaryar baa la dhashay sideebay uga badbaadi karaan damaca isla reerka dhexdooda ah marka sheekadan waxay ku qotontaa sidee wiilka madiga ah iyo labada gabdhood oo hooyoe aabbaba ka tagay ay u badbaadi lahaayeen waa gartay marka sheekada wiilka waxaad ugu magac dartay sheekada xooggeeda ay ku socoto xasan dhuux waa wiilka madiga ah dabcan saad sheegtay waxaa kaloo sheekada ay aada ugu socotaa oday la yidhaahdo cowton oo isagana nin xoolo badan lahaa oo isla deegaanka ay ku wada noolaayeen marka bal haddii aad sharaxdo halka ay dhibaatadu ku dambeyn doonto iyo waxa dhex maray wiilkaas madiga ah iyo iyo oday cowton
reerkan marka odagii iyo hooyadiiba qoyskani ay u baxaan oo labadaba odobdhexaad u ah u baxaan waxaa damac ka soo gelaya ninkan cowton la yidhaahdo oo oday reerka ka mid ah odayga ugu xoolo badan ahaa uguna rag badan ahaa wiilal buu dhalay toddoba aan mid guursaday aysan jirin oo uuna kala baqay la xoolo inuu qaalin geela ka bixiyo wuxuu istusay labada gabdhoodna inuu dhaco wiilkuna qowsaar uu u noqdo taasoo raggii beesha la ahaa waxgaradka qayb ka mid ah ay yidhaahdeen warqoysku yaan la burburina ha taagnaadeen ha loo xoolo gooye cowton wuxuu ku guulaystay damaciisii ahaa inuu gabdhihii dhaco laakiin kuma guulaysan wiilkii inuu qowsaar u noqdo wuxuu kaloo ku guulaystay inuu beeshii meesha deganeed oo deegaan wadaagta ahaydna uu kala diro oo midba meel ugu caysho nasiimola wiilka waa lagala baxsanaya waayo wiilkaasi hadduu dirirta uu kowtan abuuray uu ku baxo reer dhan jilib dhan oo reerka ka mid ah la waayahaya wiilkaasi xilligii gumaysuhu wadanka soo gala bay sheekadu ku qotontaa dadkii ugu horeeyo ardaynimada in ama luqadda ayada iyo dadkii loo yimid waxbarasho la geeyabuu uga hormarhayaa sidaasuna wadanka looga saaraya uga baxaya laakiin kowtan damaciisii kaloo ahaa gabdhahana kuma uu guulaysanayo gabdhihii habeenkii uu dhacayo midbaa fardaho ay uu ku dhacay ka dhacaysa midii kalena wiil uu adeer u yahay oo ficilka xun oo uu reerkana ku baabi'inayo dadkana ku kala dilahayo diidanaabaa kala soo baxsanaya wiilkaasana carabkiisa ay noqonaysa waa gartay maansooyin fara badanaad buugga ku qortay oo marba cutubka aad ka hadlaysay wax ku saabsan aada uga hadlaysay waxyaabaha buugga ku qoran waxaa ka mid ah maansooyin ay isdhaafsadeen odayga iyo wiilka madiga ah maxaa ka mid a maansooyinkaas wiil odaygaba bilaabahaya oo mar walba isaga wuxuu bilaabhayaa reerkana inaysan garab helin oo la kala diro markuu arko in reerkii garab ay helayaan oo loo xoolo goynayana wuxuu bilaabahayaa inuu gabdhaha dhaco gabdhihii markii la yidhaahdo soo celina oo reerkii uu arka buu buu wuxuu bilaabahayaa kalageyntii maansada ugu horeyso oo tooq ama waxaan la yidhaahdo faanka ku salaysan oo uu u awood sheeganaya reerka uu ka dhashay buuna ku bilaabahayaa markuu bilaabo maansada waxaa u jawaabahaya wiilka yar laakiin maansada ugu horeyso uu ku bilaabahaya baan hadda marinaya kowtan waxa uu leeyahay isagoo la hadlaya toolkii meesha iskugu yimid una sheeganaya inuu asaguu ka mudan yahay wax walba wuxuu leeyahay adduunkan ku noolnahay aadmigu intuu yahay haddii loo abtiriyo miyuu inana dheeri wuxuu sheeganayaa adduunyada dadka la abuuroo dhan cid ka badanba inaysan isaga jirin mise ayra fooftaa kowtan awr la dheeryahay ma cid iga xoolo badanba mise adinyo ficil baa abkay loogu faanaa ilaa aamanuudii iyo shalow ogaalkeed aabbayaashiin joogeen bahdu yaa itaalkeed arliga ay ku noolayd wuxuu leeyahay reer sidaad u tihiinba anaad igu noolayden wadanka ilaa maalintii adduunka la abuuray mamadigaas wiilkii yaraabuu tilmaamaya mamadigaa ilaahay ehelkaba u diidaad ammaantaydii siiseen ehlunaarba weeyakaad uba ololaysaan habluhu ka iishana inamadaa astuurayee maxaad uga ordhowdeen waa labadii gabdhood midaan ab lahayn iyo kowtanoo abrihiinni ah miyaa idiin sinaan kara anoo boqorkiinni ah iyo ninkaanoo aan cidba lahayn aroos iyo alaalaas aqalladuu ducaysaan yaa idin amrahayaa arrinkaasna waan xiray ninkii aada dabaday ama eray dambaba furo waa inoo or iyo dirir iyo kii awood badan wuxuu leeyahay arrintaas lagama hadli karo anaana idhi reerkuna ha ku kala tago hadduusan amarkayga qaadanayn gabdhahaasna siday aroosawood buu sheegay wiilka yarbaa marka baa u jawaabahaya oo wuxuu leeyahay wuxuu tusahayaa beesha iyo dadkoo dhan caqagaraadkiisa ma ogtahay garaadkuba gal maaxa inuu yahay garashadu ka burqdo mar hadduuse guran yahay galoof maranna uu yahay gadda kowtan weeyo gardara iyo xumaan iyo godobbaad ka dhaxashaa galladaha ilaahay garbihiisa uu dhigay gacantana u saaray guunyada sideedii isagaa gembinaya erey caawa iga gulud geeraarshihiisii guluf iyo colaad buu gacalkii ku kala riday fulay baa gaddaas leh waa kan galoola furoolo isagoon gadaal dayin marka laysba galo oo gumcuna buslaadoo geeriduu rumowdoo ragu go'ayo midhidhkii isagoo ku gaardiya allow guri nabadeed geyigeenna ka yeel kaskiisase ma uu gelin geedxunkaad abuudhaa gowracaba horseeday guuxa kowtan uu wado gabaldhaceedu waa taas erey kalena iga gunud geeyooyinkaa maqan inta goorgoor tahay gogasheed ku soo sima madigana guntaa tiri inuu guudka saarto inaad adin la guudhaa labadaa mid bay geli buu ku leeyahayuwuxuu leeyahay gabdhahaasna marka wiilka wuxuu ka shaqaynayaa nabadii nabadii buu ka shaqaynaya waa nin yaroo garaad ilaahay siiyey waa garta sheekada marka xaggee ku dhammaan doontaa xaggee ku dhammaanaysaa wiilkan yar wuu wadanka marka lagala baxo taliskii wuxuu usoo kaxaynaya dadkii kenya nairobi lagu tababaruu noqonayaa marka hore waa ku adkaanaysaa wuu guulaysanayaa isticmaalkiibaa keenaya miya isticmaalkiibaa keenaya dadkii loo tababaray inay dadkay u dhexeeyaan buu noqonayaa markii la ceshay sargaal buu noqonayaa cowton oo reerihii kala geeyey oo bulshadii midba meel u diray markii dambena intii laga adkaaday shufto noqday baa loo soo dacwoonaya wiilku inuu soo qabto Waa garta.
wiilku asagaa soo qabanaya cowton cowton marka lasoo qabto marka maansada uu arko wiilkii uu toddoba sano ka hor waddanka ka saaray inuu soo qabtay maanta ragna uusan hayn xoolana uusan hayn ee, gacantiina ku jira buu gabay buu maanse uu uu tirsanayo inuu gafgalay tusahayana inuu qaldamay uu leeyahayna halayga gooyo waxaan galay buu tirinaya waa garta marka maansadu wuxuu leeyahay xusuustiisa gabay waayadan xaq kuma faallayn kuma xusin wanaag iyo samaan xiliftan mooyaane maantaanse xaqeedii arkayo xubintii toosnayde aan xarakeeyo maansada waataan xaakim ku ahaaye hadduu xasan yahay ninkaa xarigga ii geystay nafsi baa xiniiyaha i jira iyo xawlmariidada eh xaqiirnimaa darkaa iga ridaya xaasidnimo eh xoolihii adduunyada talow xadaba ii jiitay xigto iyo sokoyiyo nimaan xididba dhowraynin xaakim iyo shiiqiyo nimaan culamo xaal siinin xeerbeegtiyo iyo odayadii nimaan xurmo marinaynin xaaraanta iyo bakhtiga ninkii xilo ku doonayey isagoon xiskiisuba fadhiyey ninkii xukun u roorayey intaas oo xumaan ahba ninkii xaraga moodayey nin xadkiisii gooyey baan ahaa xeerna aan dhigane xisaabteedsa maantaan hayaa xumihii aan geystay xabaalaha in lay racshaan qabaa oon mato xanuunka
waayahay marka buu een, kusoo gabagabaynaya dib buu uga qoomameynayaa Uu ka wixii qooman- dhacay.
waxay uga duwan tahay qaladka markay dadkii hore galaan oo runta ay arkaan way garnaqsan jireen Mhm.
hadda maanta taa waa ka duwan tahayo garnaqsigiibaa meesha ka maqan qofku eh, dadnimaa jidhay asagoo qaladkii waa ku adkaysanaya haddii laga helana wuu gariibil buu ka yahay Waa Waa garta.
waxyaabaha maanta marka iga- cutubka baadigoob ayaad uga hadlaysaa een, cutubka baadigoob oo nabadda marka la raadinaya bay bay soo gelaysaa mhm.
markan dambe waa markii la xukumayo gabay kaloo isla uu uu garwaaqsanayo wiilka habeenkii hadalkuu yiri inuu maanta uu hayabuu haddana mar labaad gabay ku laabanaya waayahay een, muxyidiin een, ahamiyad intee la eg ayay leeyihiin ay kula tahay sheekooyinka noocan oo kale ee mala awaalka ah soomaalida een, waxaan filayaa inay jireen een, sheekooyin sida maanafay oo kale iyo cawrala iyo cali maax marka bugaagta een, mala awaalka ah een, faa'iido ama ahamiyad intee la eg ayay u leeyihiin bulshada inay inay akhriyaan
wallaahi waa waa buwaagta malaawaalka kulli kolley waxay ku dhisan yihiin waa fikir loo abuuray inay dadka saameyn ku yeelato ama wax jira ay tilmaamto ama dhaqan la markaa jira in lagu bedela ra- la rabo ama lagu xoojinayo wax marka mar walba fikirka eh, ninka hal abuurka ah uu sameeyey eh, waxay ku qotontaa micnay ku qotontaa micnayna micnahaasna waxay bulshaday saameyn ku yeelanaysaa marka mar walba saameynta micnaha fikirka la abuuray iyo sida ay bulshadu uga falcelisa bay ku xirnaanaysa waayahay aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaaga aad baan kaaga mahad celinaya intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida toddobaadkan oo aan ku wareysanayay qoraa muxyidiin xuseen ciid oo dhowaan soo bandhigay buug loogu magac daray godob iyo geeri waana mid ka mida bugaagta mala awaalka ee uu qoray anigoo ridwaan xaaji ayaana idinla socodsiinayay nabadgelyo